halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamiyada geeska afrika iyo interneetkood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin labaatanka bisha februari sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo saare cabdi axmed
dadku wuu kala daran yahay waayeel leh agoon leh curyaan leh kuwahan deena leh kaarkooda lala soo qaado dadka ma anfaca kolleyba kaarka waa la malayn karaa wuxuu yahay ku doorka ma gaarsiiyo dad fara badan oo marka waxaa jira haddana noloshiisa ay cariiri ku jirto kaasi waxa uu ahaa mid ka mida dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo laga soo sheegaya xaalada adag oo xagga nolosha guddi u badan quburo ajaaniba oo baaraya diyaaraddii egypt air ee dadka badan ku geeriyoodeen bil ka hor sidoo kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida kudhowaad saddex kun oo dad ah oo iyagu tabcaan ah oo man daalan haddana rafaadsan ayaa kusoo qulqulaya magaalada faluuja saddexdii cishee lasoo dhaafay iyaga oo ciidamada ciraaq ay la wareegeen bartamaha magaaladaasi dadkaasi kasoo qulqulaya magaalada faluuja ayaa waxa ay soo gaarayaan dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi halkaasi oo isis laga sii riixay marka laga soo tago haddaba kuleylka daran ee xilligan ka jira halkaasi dadka barakacayaasha ah waxaa kale oo ay seexanayaan dhulka furan iyo xeryaha qaxootiga oo haatan aad u buux dhaafay dadka qaarkood ayaa waxa ay helayaan alaabta guryaha la dhigto iyo sidoo kale teendhooyinka qaxootiyada loo sameeyo iyo marakaneecooyin ayadoo barakacyaal aad u fara badan ah ay wakhtiganba soo barakacayaan taasi oo ka dhigaysa tiro ku dhowdhow lixdan kun oo dada dadka badidood kasoo barakacaya dagaalada ka jira deegaankaasi faluuja hay-adda norwegian refugee council ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi ay u baahan yihiin cunno iyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha oo biyuhu ay ka mid yihiin waxa ayna sheegtay in xaaladda ay uga sii dartay tirada qaxootiga ee soo badanaya sidoo kale iskaashi la-aanta jirta ee dadkaasi xeryo qaxootiga aan loogu oodin weli madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo fikirka maraykanka ee ah in la isku daro mucaaradka siiriya balse gaashaanka u duruuray inuu madaxweynaha dalkaasi bashaar al asad uu xukunka ka dego waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya uu madaxweynuhu u siiyey telefishinka c n n ta oo ku sugnaa magaalada santa pittsburg ee dalka ruushka ayuu ku sheegay putin in sida keliya ay reer siiriya dimuqraadiyad ku heli karaan ay tahay iyadoo la diyaariyo dastuur cusub oo ay ka wada qayb galaan dowladda iyo kooxaha mucaaradka oo dhan doorasho xor ahna la qabto iyadoo laga duulayo dastuurka cusub maamulka maraykanka ee barack obama ayaa sheegay inay doonayaan bashaar al asad inuu meesha ka baxo sida ugu dhaqsaha badan balse valadirin putin ayaa arrintaa ku sheegay hadaf aan la gaari karin mana ahan jidka saxda ah ee isbeddelka reer siiriya loo marayo donald trump oo ah ninka uu magacaaban musharaxa doorashada xisbiga jamhuuriga ee doorashada dalkan maraykanka ka dhici doonta ayaa waxa uu ka cabanayaa xubno ka mida isla xisbigiisa jamhuuriga dhexdiisa oo isku dayaya inay is-hortaag ku sameeyaan in xisbigiisu ay ku dhawaaqaan inuu yahay musharaxa matalaya bisha soo socota shirweynaha marka la isugu yimaaday caleemo saarka ah qaar ka mid a wakiilada shirweynaha ee ka imaanaya magaalada cleveland ee gobolka ohio ee waddankan maraykanka ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan in ay beddelaan xeerarka xisbigooda dhexdiisa si ay u oggolaadaan wakiiladu inay u codeeyaan qof kale oo aanan ahayn maalqabeenkan trump ee isagu ka soo adkaaday lix iyo tobankii kale musharaxee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kadib markii bilo doorashooyin isreebreeba ay socdeen taasoo isaga siisay inuu helo inta badan wakiiladii uu u baahnaa ay u oggolaanayay inuu gaaro heerka shirweynaha qaran ee loogu soo magacaabayo xisbigaasi inuu yahay musharaxa u taagan doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka ka dhacaysa sannadkan subax wanaagsan idilkiinba ramadaan kariim dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da iyadoo ay ku beegan tahay maanta maalinta loo asteeyay qaxootiga caalamka laguna guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa kumanaan kun qaxooti soomaali u badan oo ku jira xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab waxaa lagu soo waramayaa in xaalada nololeedo aad u adag ay ku haysato halkaasi kadib markii cunno yaraan ay soo food saartay qaxootigaasi oo dhowaanahanba la hadal hayay in dib loo celiyo walaacoodana ay taagnayd haddaba wariyaha v o e da ee magaalada gaariso ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray waxaan xaaladda nolosha dadka qaxootiga dhadhaab ku dhaqanaya ceel kusii dhacaysa marba marka kasii dambaysana waxay la kulmayaan gabaabiska dhanka cunnada iyo adeegyada kale ee bulshada oo ah inta badan waxa asaasigu ah dadka qaxootiga xaaladda nolosha ee xilligan soonka ayaa waxay noqonaysaa in dadka qaar aysan haysanin in ay anfuraan khaliif ismaaciil waa oday ka mid ah dadka ku dhaqan xarada qaxootiga ifo saddex dadku kala daran yahay waayeel leh aqoon leh curyaan leh kuwa hadana le kaarkooda lalasoo qaado dadka ma anfaca kolleyba kaarka waa la malayn karaa wuxuu yahay ku doorka ma gaarsiiyo dad fara badan oo marka waxaa jira haddana noloshiisa ay cariiri ku jirto xilliga iminka uu ku jira khaliif keliya ma aha in keligii uu ku jiree boqolaalka qaxootiga ayaa waxa uu sheegayaa in dhibaatadaasi si rasmi ah ay oola wada qabaan qaylidaantuna ay tahay in dadka qaar aysan awoodi karin in xilligan ay helaan xataa biyo nadiif ay ku anfuraan afur handuya soon uu soo galay haddana leleh biyo ku afuro biyana ku soomo biyihiina haddana aad iyo aad ay oga liitaan iid baa haddana leleh diyaar ugu soo eh carruurihii dad baa farqaha haystaan waxaa jira waayeel haddana leleh wax ugu gadala dharkii waxaa jira haddana saantii wax dhar iidka waxay ku gadatala in taa iyadana laga caawiyo yaan aad u rabnaa inta garbahaygana waa noocaas oo kale dad badanoo weliba iga sii liito yaa la heli karaa marka dad waxaaba jiraba xataa xarada meesha uu wax ka soo qaadanaya burka uu ka soo qaadanaya meel aan ka hen aan aqaanin baa jira xaryaal kaleba aan aqaanin isaaq keero oo ka mid ah odayaasha xarada qaxootiga ifo ayaa idaacadda v o e da u sheegay in cunno yarida ka jirta xaryaha qaxootiga dhadhaab iyo dhibaatooyinka dhanka kale hoyga iyo adeega kale bulshada ay noqonayso mid inta badan dadka qaxootiga dhibaato u geysata waxaan ku afurnaa cambuulaan karsana cambuulo matarafiish oo gaduud aan karsana haddii kale burka ilmaha ololosha waa ka qabana caawi laba habeen bur ma lagu afuri kara ma lagu soomi kara ma jirto giley ma leh misige oo cambuulo eh oo gaduud eh aan hanshare aa la kariyayaa la cuna taasaa lagu sawirtaa digirta haddaa waa dad ku filan maaha dadkan haddana waa iska baaha badan yihin ii shaqeeyo wax ka hela male islaanta ilmaha dhashaa suuqa aada dhardaday soo dhaqdaa taas waxay keentaan ani ilmaha ma la jira ilmaha aan ka tirsana haddii ay soo waysan waa soo noqotaa haddii hadda waaba xanuunsan tahayba waaba sakaraad ayada marka ilaahay maa noo maqan ma oge dee muslimiintaa noo maqan xaryaha qaxootiga dhadhaab oo inta badan haween caruur iyo dhallinyaro ay u badan yihiin odayaashuna qayb ayay ka yihiin noloshooduna waa mid marba marka kasii dambaysa ay kuu sheegayaan in cillado fara badan ay soo food saaraan xilligan soonka ahne ay tahay mid mas-uuliyad gaara odayaasha soo food saarto afurka horta qiilqiil baan kaga jira aniga hadda nin weyn baan ah lixdankayga wax yar baa ka dhiman wax ii shaqeeyo oo ilaahay abuurtayna ma jiro naagna iima shaqayso oo dhar iima soo dhoqdo sida hadda ninka walaalkay uu ka sheekeynayay meel aan ka shaqeeyo kalena ilaahay abuurtayna male xaafadaan iska jooga marka ilaahayga boqorka ahaa baa ii maqan waxaa iigu daran afurkii iyo dhar iideedkii iyo wixii oo dhan baa aad haweenka soomaaliyeed ee inta badan tabarta daran ee ku sugan xaryaha qaxootiga dhadhaab noloshooda qoyskooda waxay ka soo dhacsadaan xoogooda oo ay maalaan ayagoo qaarkoodna dharka u dhaqo halka qaar kalena xaaba duleedyada xeryaha qaxootiga dhaab ka soo aruuriya ayaa waxay noqonaysaa in xilligan soonka ah xataa aysan kari karin qoysaskii kale ee qaxootiga ahaa in ay iminka awoodaan in dad ay shaqaalaystaan cabdiye maxamed ayaa arrinkaasi iga warantay marka shaqa mahasanoo dhalaxleydaasan aadnaan dharaan soo dhaqnaa marka dharkandaan soo wayna waan iska soo galbanaa subaxii waan lugaynaa waan soo lugaynaa magaalada ifato aad iyo aad baan u rafaadsanay dadweynaha haddii wax noola qabanaya wax noola qabto aad baan wacsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed dadka culummada ee dadka ganacsatada ee waxay naftooda jecesha annagana naftayna way rabtaa aad iyo ololahood baan nahay masaakiin baan nahay wax alle waxay naftooda jecesha annaga waa aad iyo aad baan ugu baahana waxay nagu tabaraynaa kheyr allaha siiya gunti iyo gabagabadii nolosha dadka ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo qaramada midoobay iminka ay gacanta ku hayso dardaaranna lagula dardaarmay inay isku diyaariyaan ee dib ugu noqdaan dalka soomaaliya ayaa waxay noqonaysaa xilligan soonka ah in noloshii ugu adkeed ay soo martay ma jiraan hay-ada maxalli iyo kuwa caalamiya iyo kuwa hay-adaha islaamka ka socdo oo soo gargaara iyadoo horaanna ay jiri jirtay in hay-ada islaami ah xiliyadan oo kale ay soo gaaraan xeryaha qaxootiga dhadhaab afuraadna siiyaan maxamed farax shire v o a garisa
boqolaal daayara oo ku jiray xeerarka waxbarasho ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee magaalada mandheera ayaan tegin isbuucan duruustoodii kadib markii xadka labada dal ee kenya iyo soomaaliya dhinaca beled xaawa ay xireen ciidamada kuwa milatariga kenya warbixin ku saabsan arrinkaas waxaa noo soo diyaarisay sahre cabdi axmed
waalidiin fara badan ayaa waxay u arkaan dalka kenya inuu leeyahay waxbarasho ka horumarsan marka loo eego tan ka jirta soomaaliya oo aysan jirin ma- manhaj qura oo mideeya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee dalka koob iyo sagaashankii waxaana taasi ay sal u noqotay in degmooyin ku yaala xuduudaha kenya iyo etoobiya ay kumanaan arday ah ku xirnaadaan degmooyinka ay oodwadaaga yihiin si ay manaahijta waxbarasho halkaasi uga helaan dalka kenya ayaa waxaa degmooyinka ku xiran dhinaca waxbarashada waxaa ka mida magaalada xuduudda ku taala ee baled xaawo oo ee gobolka gedo oo arday gaaraysa boqolaal ay subax walbaba u kallahaan dhinaca magaalada mandheera ee ay isku xigaan muddo ku siman asbuuc ayaa waxaa la sheegay in ardayda wax ka baranaysay dhinaca magaalada mandheera ee xuduudda ku taala in ardaydu ay joogsatay waxbarashadoodii kadib markii dowladda kenya ay xirtay xadkeeda sidoo kalena ay socdaan dhaqdhaqaaqii derbi ay kaga dhisayso xuduudda kala qaybisa labada dal cabdulaahi cismaan cabdulaahi soomaali waxa uu ka mid yahay guddiga waxbarashada ee gobolka gedo v o eda ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu sheegay tirada ardayda ee ay saameynta ku yeelatay xuduudda xiran xilligan waxaa weeye laba kun boqol afartan iyo laba arday oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe ilaa sare mandheera waxbarasho u doonanayay halkaas u doonanayay oo galab iyo subaxba muxuu ahaa ee ku noqonahayay ee wax kastaba ha ku qabaan qorax kuleyl ha kusii no- ha si- ha kusii socdaan ha kusoo socdaan ee lacag fara badan ha laga bixiyo maanta waxay taagan tahay toddoba maalmood oo xiriir ah in ayna waxbarasho haysanin dhalintaa soomaaliyeed ee muddada badan waxbarashada een, ka heli jiray degmada ma- mandheera toddoba beri intii ah in ayna waxba dhiganin meel kaloo aadaana aysan jirin degmada lafteedana aan laga heli karin haba yaraade ee hal iskuul oo secondary ah dhacdadan ayaa ahayd mid soo noqnoqotay dhowrkii sane ugu dambeeyey markasta oo dowladda kenya ay howlgallo milatari iyo xiris xuduudaba ay samayso waxaa arday kumanaan gaaraysa ay taasi ka hor joogsanaysa inay u dareeraan waxbarashadii dugsiyada sare iyo dhexe ee ay ku xirnaayeen ee magaalooyinka xuduudaha saaran nabadoon xareed cali waxa uu ka mid yahay waalidiinta carruurtiisu ay saameynta ku yeesheen xuduudda markii la xiray islamarkaasina ay wax uga baranayeen dalka kenya oo haatan guryaha ay u joogaan aniga lix arrin baa iga baranaysa oo iga tegaysa dhankan lixdaba guriga igu joogaan waa waa guddi waaye saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa waad garanaysaa dad dhan oo magaalo dhan oo weyn oo joogo oo carruurtooda ayna waxba baranaynin ay guryahaas ku joogaan waad garan kartaa saameynta ay yeelanaysa xag nololeed iyo dhan walba waa garta marka maxaa xuduudda loo xiray oo waxbarashada loo joojiyey wallaahi taas dowladda kenya la weydiinayaa ayada unbaa xiratay sababa ay u xirantayna mayna sheegin dee maamul hadda la xiriiray oo wax ka sheegayna ma jiraan gobolka gada oo ka mida gobolada dalka soomaaliya ee koonfurta oo ay kooxda al-shabaab dagaalada iyo weerarada joogtada ka geystaan ayaa waxaa aada ugu yar hay-adaha samafalka ee caawin kara bulshada baahida ay u qabaan adeegyada aasaasiga oo waxbarashadu ay ka mid tahay amniga xaggiisa awgeed waxaana jiray siday ii sheegeen guddiga waxbarashada ee gobolka gado hay-ada ay ka mid tahay hay-adda mercy corps oo waday dadaallo ay ku doonayso in dhowr iskuul ay kaga hirgeliso degmooyin ka mida gobolka gado gaar ahaana iskuullada sare hase yeeshee ma ay jirto hase yeeshee weli ma jiraan iskuulla la dhisay oo wakhtigan suuragal ka dhigi karaa in ay daboolaan booska maran ee waxbarashada ardaydan ay u baahan yihiin xilligan taasoo walaac fara badanna ku abuurtay waalidiinta iyo sidoo kale dadka ku dhaqan magaalooyinka xuduudda ah aada iyo aad ayay u mahadsan tahay sare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka ay ku eegeysay raadka ay dhallinyarada waxbarashada ee magaalada mandheera ay ku yeelatay xuduudka la xiray
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington guddi u badan qubaro dibadda ka yimid ayaa gacanta waxa ay ku hayaan sanduuqa madoobee diyaaraddii egypt air ee dhacday qiyaastii bil ka hor qubaradan ayaa waxa ay sheegeen inay waxyeella weyn soo gaartay sanduuqa hase yeeshee laga maqlayo dhawaaq dambe wariyaha v o e da xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahiro guddiga baaraya diyaaradda masar ee bishii hore ku dhacday badda mediterranean-ka ayaa sheegay inay ku howlan yihiin baaritaano la xiriira labada sanduuq ee madow ee diyaaraddaasi si loo helo asbaabaha ay u dhacday diyaaradda masar laga leeyahay mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda egypt air ayaa xaqiijiyey howlaha lagu baarayo sanduuqyada diyaaraddaasi inay tahay howl culus oo qaadanaysa maalmo badan sidoo kale bayaan ka soo baxay guddiga baaraya asbaabaha keenay burburka diyaaradda masar ayaa sheegay ciidamada masar inay qalajiyaan labada sanduuq ee dhowaan laga soo saaray gudaha badda mediterranean-ka warbaahinta waddankani ayaa xaqiijisay wakiilo ka socda dhinaca dowladda faransiiska inay ka mid yihiin guddiga ku howlan baaritaanada la xiriira labada sanduuq ee sahli kara in la ogaado xaaladda diyaaradda iyo waxa sababay inay dhacdo maalintii jimcaha ayay ahayd markii guddiga masaarida ay la wareegeen sanduuqyada madow ee diyaaraddaasi si loo bilaabo tallaabooyin lagu ogaanayo waxyaabaha ay duubeen si loo helo xaqiiqda burburka diyaaradda warbixinno hordhacah oo la helay ayaa sheegaya in cod weyn laga maqlay qaybta dambe ee diyaaraddaasi taasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa uu ahaa sagaal iyo tobanka bishii hore ayay ahayd markii diyaaradda masar laga leeyahay ay ku dhacday badda mediterranean-ka kadib markii ay kasoo duushay magaalada baris ee dalkaasi faransiiska waxaana ku geeriyooday dhammaan rakaabkii saarnaa iyo howlwadeenadii diyaaradda oo gaarayay lix iyo lixdan qof ma jiraan waxyaabo caddaynaya asbaabaha ay u dhacday diyaaraddaasi inkastoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta masaarida ay u badinayaan in diyaaradda ay burburtay kadib markii weerar argagixiso lala eegtay balse xeeleerayaasha reer galbeedka ayaa rumaysan in diyaaraddaasi ay soo dhacday kadib markii ay wajaheen cillad farsamo si kastaba haatee ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda burburka diyaaraddaasi xuseen saxnuuni ee v o a qaahira
ramadaan kariim subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington golaha sanadka ee dalkan maraykanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan sharciyo badan oo loo soo jeediyay kuwaasoo xadidaya inay iibsadaan hubka si fudud dadka looga shakisan yahay inay argagixisada ku lug leeyihiin sidoo kalena ogolaanaya in baaritaano dheeriya lagu sameeyo dadka iibsanaya hubka gudaha dalka maraykanka wariyaha v o eda michael powman ayaa warbixintan inoo soo diray waxaase soo jeedinaya jaamac buule jaamac
toddobaad ayaa ka soo wareegay maalintii uu cumar mateyn dadka ku laayay goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada orlando gobolka florida ee dalka maraykanka maalinba maalinta ka dambaysana tirada meydadka ah ee dadkii la dilay ee la aasayay waa ay sii kordhayaan senatarka dimuqraadiga ee chris murfy waxa uu yidhi
nothing at all. I've had enough of the ongoing slaughter of innocents, and I've had enough of inaction in this body.
waxba ma aanan qaban innaba ha yaraatee waxba waxaan ku daalay laynta dadka aan waxba galabsan waana ku daalay waxqabad la'aanta sanadka xubnaha dimuqraadiga ee sanadka ayaa awood ku meelmariyey codsigoodii ahaa in loo codeeyo barnaamijka xadidaadda hubka ee muddaba ay jamhuurigu diidanayeen kadib markii ay shan iyo toban saacadood dood arrintaas ku saabsan ka dhex wadeen sanadka balse xubnaha jamhuuriga ayaa aaminsan in diiradda oo la saaraa xadidaadda hubka ay marin habaabis tahay waa kan senatarka jamhuuriga ee john cornayn oo arrintaasi ka hadlayo We need a strategy to defeat uh, ISIS, which is the inspiration for these homegrown attacks here at home.
waxaannu u baahanahay qorshe aannu kaga adkaanno isis waa iyaga kuwa dhiirigelinaya argagixisada gudaha ee weerarada noocaana geysanaya si kastaba ha ahaatee jamhuurigu waxa ay oggolaadeen in loo codeeyo arrinta xadidaadda hubka maanta senatarka dimuqraadiga ah ee chris murphy oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi we got a commitment from the Republicans to bring two measures to the floor of the Senate for a vote one that expands out the number of background checks that are conducted, and the second that keeps terrorists uh, off of the list of people who can buy guns.
waxaannu haysanaa taageerada dhanka jamhuuriga ee ku aadan in loo codeeyo labada qodob ee kale ah in la ballaariyo baaritaanka lagu samaynayo qof kasta oo hub gadanayo iyo in dadka lagu tuhunsan yahay argagixisinimada laga saaro dadka loo ogol yahay in ay hubka iibsan karaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa dhankooda difaacaya xaqa waddaniga ee ku aadan iibsashada hubka senator pat tomy oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi We don't want terrorists to be able to walk in to a gun store and buy a gun. And we don't want an innocent law abiding citizen to be denied his Second Amendment rights because he's wrongly on the list with a bunch of terrorists.
ma doonayna in mid ka mid a argagixisada uu dukaan iska soo galo oo hub ka iibsado mana doonayna in waddani aan waxba dembi ah lahayn uu dhumiyo xaqiisa sharciga ah ee qodobka labaad ee dastuurka oo u oggolaanaya lahaanshaha hubka maadaama uu si qaldan ugu darsamay liiska dadka argagixisanimada lagu tuhunsan yahay tani maahan mid cilmi badan u baahan in aqalka sanadku uu wax ka qabto arrinta xadaynta hubka waa mid aad u adag kongareskana kaba sii adag afhayeenka aqalka sanadka oo arrintaas ka hadlaya paul ryan waxa uu yidhi Is going after the Second Amendment how you stop terrorism? No, that's not how you stop terrorism.
ku duulista qodobka labaad ee dastuurka miyaa ah xal lagu joojiyo argagixisada maya sidaa ma ahan xalka lagu joojinayo argagixisada fikirka paul ryan waxaa la qaba mid ka mid ah kuwa ugu xooga badan ururada u ololeeya xuquuqda hubka This notion that more gun control is going to prevent some jihadist who thinks that he's going to obtain martyrdom by murdering innocent people chris cox oo xubin ka ah national gun rival association oo ah urur ka mida ururada u ololeeya dadka hubka leh ee maraykanka ayaa waxa uu yidhi aragtida ah in xadidaadda hubka ay ka hortegi karto argagixisinimada uu ruuxa geysanayaa u arko inuu ku jinno tegayo laynta dad aan waxba galabsan waxa ay naga habaabinaysaa xaaladda dhabta ah ee aannu ku sugannahay xilli uu ku sugnaa magaalada orlando maalinimadii khamiistii ayuu madaxweyne barack obama ka codsaday siyaasiyiinta maraykanka in ay wax ka qabtaan kala qaybsanaanta ay ku kala qaybsan yihiin arrinta hubka I held and hugged grieving family members and parents, and they asked, Why does this keep happening?
waxaan madaxa u salaaxay qoysas badan oo murugaysan iyo waalidiin waxaana ay weydiiyeen waxa ay laynta dadka u soo noqnoqonayso waxaana iga codsadeen in aan arrintan wax ka qabanno ugu dambayntii mudanayaasha labada gole ee maraykanka waxa ay rumaysan yihiin in dadka lagu gumaadayo goobaha la isugu yimaado ugu dambayntiina mudanayaasha labada gole ee maraykanka waxa ay rumaysan yihiin in dadka lagu gumaadayo goobaha la isugu yimaado aysan tan orlando ku ekaan doonin balse ilaa iyo hadda kala qaybsanaanta dhanka xadidaadda hubka ee labada xisbi halkaas ayay u joogtaa mahadsanid jaamac buule jaamac oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da michael bowman halkaad ka dhagaysanayseena waa v o e washington waa tahay dhegaystayaal bal haatan qodobadii ciyaaraha caalamka ugu xiisaha lahaa waxaa isha noogu hayay jaamac buule jaamac jaamac mar kale
mahadsanid sahra xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waxaannu ku bilaabaynaa dalka faransa iyo koobka kubadda cagta ee qaramada yurub ee labada kun iyo lix iyo tobanka aanu ku horrayno shalay waxaa is arkay kooxaha faransiiska iyo switzerland iyo rumeniya iyo albeniya oo iyagu gruubka e ku wada jira faransiiska iyo switzerland waxaa dhex martay ciyaar kulul oo ku soo dhammaatay gool la'aan eber iyo eber ayay ku dhammaatay sagaashankii daqiiqo iyo daqiiqadihii loogu darayba labada kooxood waxa ay ku soo baxayeen barbardhac sidaa la adligeedna iyagoo faraxsan ayay garoonka ka soo luudeen tababaraha kooxda qaranka faransiiska disham iyo ciyaaryahanka paul bogba ee u ciyaara kooxda juventus oo gebagabadii saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay ku guulaysteen hadafkoodii ahaa in ay u soo gudbaan wareegga labaad iyaga oo hogaaminaya gruubka kooxda switzerland ayaa hanatay laabta shacab weynahooda kadib markii ay u suurto gashay in qarankooda uu u soo gudbo wareegga labaad ee koobka qaramada yurub markii ugu horreysay taariikhda faransiiska waxa ay sugayaan in ay ku soo aado kooxda ugu wanaagsan ee kaalinta saddexaad ciyaar wanaag ooga soo baxdo wareegga labaad rumeniya iyo albaniya ayaa ciyaaray ciyaartii saddexaad ee koobkan oona ahayd ciyaartii u dambeysay ee wareegan iyagu isku arkayeen albaniya ayaa hal iyo eber ku guulaysatay rumeniya ayaa ciyaarta dardar kulul ku bilowday una awood sheegatay kooxda albaniya oo u muuqatay bilowgii mid tabar dhigtay ciyaaryahanka bogdan stanko iyo denis alberg ayaa biraha goolka albeniya garaacay balse ma noqon kuwo khasaare dhaba u geystay mar dhexa ayay rumeniya dhumisay maamulkii ciyaaraha dhegaystayaal marba marka ka dambaysana waxaa goolka etrik brisha ee reer rumeniya imaanayay weeraryahanka albeniya ugu dambayntiina weeraryahanka armando sadico ayaa madax ku dhaliyey gool taariikhi noqday waa goolkii ugu horreeyey ee qaranka albeniya uu abid ka soo hoyiyey koobka qaramada yurub albeniya iyaa sugayso nasiibkeeda ah inay ku soo baxdo kooxda ugu ciyaarta wanaagsan inta kaalinta saddexaad gashay sidaasna ay ugu gudubto wareegga labaad ee ciyaaraha koobka kubadda cagta qaramada yurub ee ka dhacayo dalka faransiiska isniinta brita waxaa laga yaa waxaa la is arki doono gruupka b oo ay ka- ay u ciyaarayaan kooxaha willis iyo russia ciyaarta koowaad ciyaarta labaadna waxaa ciyaari doona england iyo slovakia
waa tahay jaamac iyo ciyaaraheena intaasi haddaan kaga gudubna haatana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhowaataan mid ka mid a kaalimihii dhinaca rabadaanka ah qasiidooyinkiinaba ammaana in kugu talagalanay
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
sareed iyo maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
sareed iyo maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
aroor wanaagsan dhegaystayaal waa toddobadii oo go ah afrikada bari waxaadna dhagaysanaysaan idaacaddeenna laanta afka soomaaliga ee barnaamijkii aroornimo waa labaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waa subaxnimo isniinah Ee, idaacaddeenna maantana waxaa idinla socodsiinayey sahra cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac dhammaan bahda laanta afka soomaaliga waxaanu idin leenahay kulanti dambe oo xiise leh idaacaddeenna duhurnimo
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
This program has come to you from the Voice of America, Washington.